halkani waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da ood si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggan internetka ee v o a somaali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa subaxnimo axada bisha disembarna waa labaatan sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka aan idhaahda ee waa jimce saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira idinla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo aniga oo ah cabdixaafi tacawal ismaaciil
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mida falanqayn ku saabsan hannaanka uu ku socdo dadaalka deen cafinta soomaaliya iyo inta ay qaadan karto sannada ahaan marka hadda waxaa loo ballansan yahay waxaa wax la yidhaahdo decision point oo ah wejiga hore oo ah keliya in go-aan laga gaaro soomaaliya inay deen cafintii u qalan marka kaasaa dhacaya insha allah adigailaa bisha afraad ugu dambaysa sanadka soo socda kadib haddana waxaa bilaabanaya processka nabadheer oo maaragtay lagu gaarayo completion point wax la yidhahdo marka completion point waxaa weeyaan marka waddanka uu gaaro deen axsin buuxda oo aana dib looga laabanayn waxaa kale oo aad maqli doontaan magaalada mombasa oo geela soomaalida uu qayb ka noqday dalxiiska sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale oo caalamka ku saabsan balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida laba maalmood kadib markii madaxweyne trump uu aqalka hoose ee koongareeska maraykanka uu cod u qaaday xilka xayuubin lagu samaynayo madaxweynaha ayaa afhayeenka aqalka hoose ee nancy bolosi waxay sheegtay inaysan u diri doonin aqalka sare ee sanadka qodobada xilka xayuubinta ay ugu sameeyeen madaxweynaha tan iyo inta sanadka uu ku raacaya qawaaniintii ka dambeysay hannaankan ay u soo mareen in madaxweynaha ay cod u qaadaan markaan aragno waxa ay qabaan waxaan awoodi doonnaa inaan ogaano sida loogu diri karo qoraalada ayay tiri bolosi iyadoo kula hadlaysay aqalka capital hiilka wariyaasha golaha sanadka maraykanka ah ayaanan ogolaanin inay bilaabaan baaritaano la xiriira madaxweynaha iyo tan iyo inta ay sameynayaan ayaga xataa qudhooda baaritaankaasi ayaga keliya ma ahane xisbiga dimuqraadiga ah ee ku badan aqalka hoose ee baarlamaanka dalkan ayaa dhankooda waxa ay sameeyeen xilka xayuubintaasi xalay waxaana sidoo kaleeto ay u mareen laba qodob oo ay u cuskadeen in xilka ay ka xayuubinayaan madaxweynaha taasoo sharci ka dhigaysa taariikhiyan maraykanka marka la fiiriyo labada boqol afartan iyo saddexda sane ee dalkan uu soo jiray inuu noqdo madaxweyne trump madaxweynihii saddexaad ee xilka cod loogu qaado inuu xafiiska sii joogiy in kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda bakistan ayaa sheegay inay ka howlgeli doonaan in shaqada laga eriyo madaxa saddexdii qaadi ee soo jeediyey in haddii madaxweynihii hore ee dalka bakistan berfes musharaf ee dilka lagu xukumay uu dhinto ka hor inta aan lagu fulin xukunkaasi meydkiisa laga soo laalaadayo barxadda ka soo horjeeda baarlamanka muddo saddex caanamaala maxkamad gaar ah ayaa musharaf ku xukuntay dil kadib markii ay ku heleen dembi ah khayaano qaran iyo xukunkii milatari ee ku soo rogay dalka sanadkii labada kun iyo toddobiyo tobankii musharaf oo lix iyo toddobaatan jir ah ayaa dalka dibaddiisa isu mustaafuriyey ilaa sanadkii kun ilaa sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana iminka lagu daaweeyaa cusbitaal ku yaala magaalada dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabta maxkamadda ayaa fartay ciidamada ammaanka in ninkaasi gacanta lagu soo dhigo oo xukunka lagu fuliyo qaar ka mida saraakiisha sare ee milatariga ayaa war-saxaafadeed ay si deg dega u qabteen ku sheegay in dacwadda ku bilaamayaan qaadi waqar axmed seed iyaga oo ku aandacoonaya inuu yahay amarka uu bixiyey mid aan loo dulqaadan karin oo ka hor imanaya dastuurka dalka wasiirka cadaaladda bakistan faaruuq nasiim ayaa sheegay in qaadi noocan oo kale ah aanu ku habboonayn inuu xaakin ka noqdo maxkamadaha ku yaala dalka bakistan maadaama oo buu yidhi uu muujiyey inaanu maskaxda ka fayoobayn marka la eego xukunka uu riday waxaanu intaasi raaciyey in xeerka dalka iyo shareecada islaamku doona aanay ogolayn in qof meydkiisa laga soo laalaadayo meel ay dadku isugu yimaadaan dhegaysan dhegaystayaal mar kale waxaad dhegaysanaysaan idaacadda subaxnimo oo idinka imanaysa washington ee idaacadda v o a da maalmahan waxaa la hadal hayaa hay-adda i m f iyo koongareeska dalka maraykanka oo ka wada hadlay sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta sii kordhaysa ee shanta milyan ku dhow howlaha deyn cafinta soomaaliya ayaa qaadan kara muddo dheer sababo la xidhiira shuruudaha ku gadaaman iyo weliba wadatashyada dhinacyada ay khusayso cabdiqaadir bashiir ah waxa weeyaan madaxa golaha arrimaha dadweynaha maraykanka waxa aanu ka mid ahaa aqoon-yahanadii muddada dheer ku soo guda jiray howlaha deynta soomaaliya looga cafinayo iyo hay-adaha la xidhiira sahre cabdi axmed ayuu uga warramay halka ay wax marayaan xilligan iyo waxa la filan karo ee ku saabsan cafinta deyntaasi
waa mahadsan tahay zahra talaadadii hadda lasoo dhaafay adshinka isbuucan lagu jiray ayaa waxaa aqalka hoose ee maraykanka laga laga gudbiyey qaraar la yidhaahdo h r eleven fifty eight oo ah maaragtay qoondada loogu talagalay difaaca qaranka wadankan lacag ahaan waxay ahayd wax maaragtay ilaa iyo adiga kuri dhawaad sagaal boqol oo bilyan oo dollar marka wuxuu ahaa sidwanaanada wuxuu ahaa heshiisya maaliyadeed loogu talagalay waaxda difaaca dalkan ganacsiga cadaaladda iyo sayniska adeegyada maaliyadda iyo iyo dawladda iyo iyo amniga gudaha dalkan homeland security-ga ayaan hore saad ogeyd waxaa soo baxay qoraal kasoo baxay waxaa jiray magaziinka maaragtay arrimaha dibadda aada wax ooga qora oo laleeyahay arrintii dhinacfintii soomaaliya waa la ilaaway marka waxaa dhacday marka in gadaal looga daray marka arrintaas dhinacfinta gadaal looga daray oo lagu amray in ay wasaaradda maaliyadda ee ka shaqeyso arrintaas oo loo fasaxay macnaha inay soomaaliya kaga shaqeyso dhinacfintaas
waa gartay marka dadaalo caalamiga ayaa jiro hadda saad la socotidba hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta iyo wall bankiga iyo hay-ado kaletaba ay ku doonayaan in soomaaliya deen cafintaasi looga sameeyo muddadii ra-iisul wasaaraha inta markuu imaaday iyo dadkii u yimid oo soomaalida maraykanka aqoon-yahanadoodii kasoo qayb galaad ka mid ahayd marka sidee waxaan dhab u noqon kartaa dadaalkan muddo intee la eg ayayna qaadan kartaa in deyntan laga cafiyo soomaaliya
soomaaliya deymaha lagu leeyahay ilaa iyo kula dhawaad shan bilyan oo maaragtay dollarka ah weeyaan markii lakala qaado waxaa ku leh waa saddex group a ku leh lacagahaas lacagta ugu badan waxaa ku leh wadamadan deeqsiga ma deeq deeqa bixiyaasha ee maaragtay yurubka iyo maraykanka iyo ruushka jabanka oo ku wada bahoobay wax la yidhahdo paris club qolooyinkaasa waxay ku leeyihiin boqolkiiba konton iyo afar waxaa ku xiga maaragtay lacagta badan iyagana waxaa kuleh qolooyinka i m f ta wal bankiga institution hadda adiga ka sheekeynaysa boqolkiiba kuleh soddon iyo saddex kuleh iyo waxaa jira wadamo kale oo maaragtay iyaguna aan qeyb ka ahayn kuwan laakiin iyana lacag ku leh oy ka mid tahay imaaraadka iyo sacuudiga iyagana kuleh boqolkiiba saddex iyo toban kuleh marka dadaaladan oo dhinacsinta shuruudahooda waxaa ka mid ah in wadamada kulli ay cafiyaan hal wadan keligiis cafiskiisa wax ma taraayo laakiin lacagaha uu wadan ku leeyahay ayay tahay midda ugu badan ay tahay maaragtay wadankan uu yahay arrintan deen cafintana maaragtay i m f ta iyo wal bankiga ay hormuudka ka yihiin sida caadiga wuxuu leeyahay laba face laba weji uu leeyahay ama laba maaragtay level soomaaliya barnaamijkan maaragtay waxay bilowday adiga labada kun iyo shan iyo tobankii ayaa shaqada la galay inkastoo xiriirka uu maaragtay dib u bilaabaday labada kun iyo saddex iyo tobankii marka intaas waxaa lagu soo jiro waxay ahayd barnaamijyo la yidhahdo s m p staff monitoring programma lasoo waday oo laga soo bilaabay kowa laga soo bilaabay ilaa heerka afraad lasoo gaarsiiyo sanadkan dabayaaqadiisii marka hadda waxaa loo ballansan yahay waxaa wax la yidhaahdo decision point oo ah wejiga hore oo ah keliya in go-aan laga gaaro soomaaliya inay dhinacfintii u qalanto marka kaasaa dhacaya insha allah adiga ilaa bisha afraad ugu dambeynteeda sanadka soo socda markaas kadib haddana waxaa bilaabanaya process kale oo dheer oo maaragtay lagu gaarayo completion point waxa la yidhahdo marka completion point waxaa weeyaan marka wadanka uu gaaro dhinacfin buuxdo oo aana dib looga laabanayn marka waa wax sanado qaadanaya waaye oo dadaallo badan u baahan wax maaragtay haddaba intii laisku yimaado maaragtay waa la cafiya ma dhahaya ma wax process dheera qaadanaya waaye oo wadan walbana in uu aqbalay oo u baahan tahay weeyaan cabdiqaadir bashiir oo ah madaxa golaha arrimaha dadweynaha maraykanka sahra cabdi axmed ayuu u warramayey
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e da xeebaha magaalada mombaaso ee dalka kenya waxaa u soo dalxiis tago kumanaan dalxiisayaal ah oo ka kala yimaada meelo kala gedisan oo caalamka inkastoo xoogaa ay dadka ka shaqeeya arrimaha dalxiiska ay ku sheegayaan in hoosu dhac uu ku yimid dalxiisayaashii imaan jiray dalkaasi gaar ahaan xeebaha ayaa haddana weli waxaa dalxiiska kenya uu qeyb ka qaata dhaqaalaha wadankaasi haddaba xeebaha loo dalxiis tago ee dalkaasi kenya waxaa ka shaqeeya dad soomaali ah kuna dhaqan xeebtaasi oo ka shaqaysta dadka dalxiisayaasha marka ay yimaadaanna u adeega waxaa dadkaasi ka mida yuusuf cabdulqaadir qoriyow oo isagu u waramay wariyaha v o eda ee magaalada nairobi qadar maxamuud xareed oo howlo shaqo u jooga magaalada mombaasa magacayga yuusuf aa la yidhaahdaa xeebta mombaasaan joogaa geelashaan ka shaqeeya xeebta joogaan shaqadayda waa taas geelasha marka haddii aad sii noo sii faahfaahiso maxaad see ugu shaqaysaan geelasha dalxiisyaalka lagu qaadaa iyo qofka oo oo geela inuu fulo jeclo inuu sawirto jeclo caruurta la saara adee qof walba oo geel inuu fulo rabo marka ma soomaalida keliya ayaad saartaan mise dalxiisayaashan kala duwan waad saartaan annaga nooma kala aha qof walba waan saarnaa annaga meesha becsharaan u joognaa becsharaan u keenana geela meesha marka geelan xageed ka keenteen rag kalena waan arkayaa oo soomaali ah oo geelan wada
geela waa ku badan yaha meeshan xeebasha kala duduwan dhankaas kale geelaa jira dhankaas mombaasa biish geelaa jira dhankan hadda anan joognana geelaa jooga wayfo xeebtoo dhanba geelaa jooga yuusuf meeqa sanaad soo waday shaqadan shaqadan muddo oo waxaan soo waday toban sano
maxay tahay ma jiraan wax caqabada ah oo aad la kulantay muddadii aad waday wax caqabada oo aan la kulannay ma lahayn laakiin dowladda barkeeda laakiin sharciyaal ay noo sheegeen inaan sharciyaashaas aad samaysatiin lesons ilaahi kuma naaree wilform oo la xiranayaa jira waxsaasaa la kulannay marka ma samayseenoo mise sidee dhib ugu qabtaan waan samaysanay ha waan samaysanay liisas waa goysanay wilfomka waa tolannay
haye marka xiliyadan haddoo kaleeto waxay ka mid tahay xiliyada ugu mashquulka badan dad kala duwan baan arkaynaa oo halkan u soo damaashaa tegey ka waran marma haddan haddadan december way dad oo dalxiisyaalka ka imaanayn afrikaan baa u badan hadda laakiin waddanka caddaan waa ku yaryaad afrikaan kale baan hadda ka shaqaysanaa wax caqabada ee hadda birka xagga ma sii jirin geela geelahana waa la dhaqaaleeyaa waana la daajishiyaa waana la daaweeyaa wax saasa waay dowladdana barkeeda wakti oo waxaa jirta cirbad ay keenayn oo geelada dabadurka la duraayo jaanjo
marka geela see u dhaqaalaysaan xaggeed ku daajisaan geela annagaa daajisana dhul oo waxaan ku daajinnaa oo annaga male laakiin aan weli la dhisin oo shaambayaah haye marka xilligaad daajisaan mar kasta wuu joogaa dabcan maantoo kaleeto daraartii waas joogaa habeenkii mas joogaan daraartiina waxaa soo degayaa lixda saac ama shanta saac tusaale ahaan qofka dalxiiska ee doonayo inuu raaca geelan oo aad xeebtan dheer aad ku soo wareejisaan maxaad ka qaadaan lacag
sida badanaa horta qofka meesha uu rabo hadduu ku dhaho hoteelka noocaasaan joogaa igee waad geynaysaa lacagtaad ku heshiinaysiin waad geynaysaa waad ka soo noqonaysaa oo xogaagaad ka qaadanaysaa marka ma soomaali idinka soomaalida keliya ka shaqeeya xeebtan oo geela qaabilsan mise dad kaloo dad kalena way jiraan geela soomaali leh ayaa iska leh laakiin dadka geelaha fulaan soomaali waa kila cid walba oo oo geela way fushaa caddayn afrikaan carab hindi wax walba
gabagabadii marka maxaa nolosha waa sidee marka hadda sanadkan hadda aan ku jirno becsharadayna aaday hoose ugu dhacday maxaa lay dalxiiska ma imaadaan caddaanka hadda waa ku yaraadeen kenya waa saas ay marka ay hoose nooga dhacday marka ma jiraan wax dhibaatooyinood kala kulantaan dadka aad qaadaysaana dalxiisayaasha dalxiisayaasha dhibaato ma laha hadday kuu fulaan sidaad ku heshiiseen sidaas wala dhaqanaysaa marka wax dhiba hadda birkaas marka sidee dadka u saartaan ma lambar tigid baad siisaan ma caadi baad maya lambar ma siino waa un liska saara lacagta le ay ku heshiinaysiin kadib marka lagu soo dhamaadan waa laga dejinaya waxaas ku heshiiseen aad ku aad baa umahadsantahay yuusuf
waa tahay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda qadar maxamuud xareed oo howlo shaqo ku jooga magaalada moombaasa oo waraysigaasi la yeeshay yuusuf cabdulqaadir qoryow halkaasi aad ka dhegaysanayseena waa idaacaddeenna aruurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda waa tahay mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay markii ugu horreysay ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo w h o ama hu waxa ay warinaysaa in tirada ragga ah ee sigaarka cabo dunida ay hoos u dhacday taasi oo caddaynaysa in ay jirto tallaabooyin dunidu ay u qaaday sidii lagu joojin lahaa ama lagu dhimi lahaa cabidda sigaarka haddaba liisa shalayn wariyaha v o eda ee magaalada geneva ee cariga ee switzerland ayaa warbixintan ka soo dirtay halkaasi waxaase soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil oo barbarkeyga fadhiyo hay-adda caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa tan ku tilmaantay isbeddel weyn oo ku yimi qaabka loola dagaalamo dhibaatooyinka tubaakada oo ay sanadkii ku dhintaan dad gaadhaya siddeed milyan oo qof xog ururin laga sameeyey boqol iyo saddex iyo afartan dal ayaa muujisay in ay sii kordheen ragga iska daayay isticmaalka tubaakada iyadoo in muddo dheer ah ay sii badanayeen dadka guud ahaanba isticmaala tubaakada kala duwan xilligan la ururinayay xogtan waxaa soo baxday lixdan milyan oo qof oo joojiyey cabista sigaarka guud ahaanba dadka adduunka ku nool ee tiradooda lagu qiyaaso hal dhibic iyo afar bilyan oo qof dadka caadiyan joojiya tubaakada ayaa waxaa u badnaan jiray dumarka muddadaas la waday baadhitaankan ah waxaa la ogaaday in afartan milyan oo rag ah oo cusube ay bilaabeen inay cabbaan sigaarka waa kan agaasimaha kor uqaadista caafimaadka ee hay-adda caafimaadka dunida oo ka hadlaya markii ugu horreysay waxaannu aragnaa oo soo badanaya dadka iska joojinaya isticmaalka tubaakada iyo cabista sigaarka iyada oo ay u muuqato in dad gaadhaya laba milyan oo qof ay sanadka labada kun iyo labaatanka joojin doonaan inay sigaar cabbaan tiradaasi shan milyan oo qof ayay gaadhi doontaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatanka marka raggu sii joojiyo isticmaalkaba waxaa sii yaraanaya dadka u dhimanaya xanuunada laga qaado isticmaalka tubaakada iyo cabista sigaarka krech ayaa waxa uu sheegay joojinta isticmaalka tubaakadu inay muujinayso in ay shaqaynayaan tallaabooyinka ah dadka lagaga wacyigeliyo sida mamnuucidda in la xayeysiiyey iibgeynta iyo sigaarka oo lagu xayeysiiyo meelaha ay dadku maraan amaba lagu cabo taasina ay u saamaxday inay dad badan iska daayaan cabista sigaarka daraasadan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in saddex iyo afartan milyan oo carruur da-dooda u dhexayso saddex iyo toban ilaa shan iyo toban ay isticmaalaan tubaakada iyada oo tirada habluhu ay ku lamalaamayso deegaanada sigaarka ugu badan lagu cabaa waa koonfurta bariga eshiya iyo afrika hay-adda caafimaadka adduunku waxa ay daraasadan ku sheegtay dalalka isticmaalka tubaakadu ay ku yaraatay in ay ku badan yihiin dalalka dhaqaalahooda hooseeya iyo kuwa uu soo korayo halka maraykanku uu noqday waddanka ugu wanaagsan marka la eego joojinta sigaarka dalalka yurub ayaa ugu yar meelaha dadka ugu yari ay iska daayeen cabista sigaarka
warbixintii wariyaha v o eda ah ee magaalada geneva dalka switzerland ay kasoo dirtay liisa shalayn ayay taasi ahayd oo uu noo soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil iminkana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariyey inoo soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka amuuraha islaamka dalka maleesiya waxaa maalintii shalay ka furmay shirweyne caalami ah oo ay isugu yimaadeen dalalka islaamka shirkan ayaa waxaa ku baaqay ra-iisul wasaaraha dalka maleesiya mahaatiir maxamed waxaana ka qayb galay oo ka mid ahaa madaxdii ugu cadcaddaa ee shirkaasi ka hadashay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan iyo weliba madaxweynaha iiraan iyo amiirka dalka qatar haddaba shirkan iyo ujeeddadiisa waxaa inoo faahfaahinaya doctor shaafici shariif maxamed oo ah madaxa xarunta diraasaadka qalam ee magaalada muqdisho shirkan waxa uu ka dhacay dalka malaysia oo ah wadamada muslimiinta wadamada uwaaweyda badan guud ahaanna waxaa kasoo qeyb galay ilaa iyo konton iyo lix wadan madax kala mateleyso iyo shirkado dadka kasoo qeyb gala tiradooda waxa ay gaarayeen ilaa afar boqol iyo konton waxa uuna soconayay muddo afar maalmood ah marka waa shir looga arrinsanayay arrimaha caalamka islaamka siyaasad ahaan dhaqaale ahaan military ahaan iyo arrimaha bulshada haddii ahaan lahayd shirka waxaa ka hadlay madaxweynaha turkiga rajab erdogan oo aada ugu faahfaahiyey waxyaabaha looga baahanya caalamul islaami iyo halka maanta ay taagan yihiin waxa aada uga hadlay inka ama qaramadii midoobe oo uu sheegay in kun sagaal boqol afartan iyo shanta iyo ka dambeeyey ay naqatay meel loogu hiiliyo oo keliya wadamada veto powerka ah oo ula jeeda maraykanka ruushka jaynaha faransa iyo u k waxa uu sheegay in dunida islaamka ay maanta ay ku dhigan yihiin ama ay ka ka sheeganayaan aysan cadaaladii ay ugu baahnaay aysan ka helin u-nka oo wadamada islaamka dhibaatooyin badan ay ka jiraan bas u-nka oo arrintaas uu ka indaqarsado maantana ay tahay caalamul islaami inay ayaga ay isku kashtaan erdogan waxa uu sheegay wadamada caalamka islaamka marka loo eego juqraafikal ahaan ama goobaha ay ku yaaliin inay goobo istraatiijiga ay ku yaaliin waxa uu sheegay in ay dhaqaale ama najwa kasoo soco sida saliida iyo dahabka wadamada islaamka laga helo waxa uu yiri marka ma ahan in annaga oo khayraadkaas haysano dhalinyaro haysano maanta inaan ka baahnaano oo aan dhibaatada ay na haysato marka waxa uu sheegay in marna ay united nationka ay maanta ay ku ku gaardaran yihiin wadamada islaamka ay ku dhigan yihiin inay xaqooda ay ka helaan dhinaca kalena waxa uu sheegay wadamada islaamka naftirka wadamada muslimiinta nafta naftooda in ay loo baahan yahay inay wax qabsadaan marka arrintaas waa ay ka meesmaayeen sidoo kale doctor mahatir marka uu asagana hadlaya waxa uu sheegay in caalamul islaami loo baahan yahay in ay arrimahooda ayaga ay xalisaan wadamada super powerkana mar walba ay faragelin ay ku hayaan marka faragelinta waxaa yiri nagama joogsanayso haddii aan annaga aanan isku tashanin marka waxaa loo baahan yahay in wadan weliba arrimihiisa uu asaga uu u madax banaanaado si faragelinta banaanka uga imaanaysa ay uga joogaan sidoo kale iran oo iyadana bayahan dambe uu haystay cunaqabateyn xagga maraykanka ah dhibaatana ka dareemaysa cunaqabateynkii iyo gaadoonkii lagu hayo waxa ay sheegtay in caalam islaami loo baahan yahay inuu iska kaashado dhinaca dhaqaalaha iyo banki systemka iyo cimada si loo helo wadamada islaamka oo isku dhisan isku taagan marka inahaas ayaa laga wada hadlay shirkan dalalka islaamka uga furmay dalka maleesiya ayaa waxaa si toosa u qaadacday dowladda boqortooyada sacuudiga iyo sidoo kale ururka dalalka islaamka wadamada kale ee qaadacay waxaa ka mid a wadamada xulafada la ah boqortooyada sacuudiga sida dalka masar iyo dalka imaaraadka haddaba maxay tahay ujeeddada ay u qaadaceen waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya doctor xasan al basri oo ka faalooda arrimaha dunida islaamka kana tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen shirka horta fikraddiisa koowaad waxa uu salka ku hayaa ubucdiisu ay tahay sidii loo midayn lahaa guud ahaan dadaalada iyo caqliga iyo maskaxda loona samayn lahaa cilmi baaris ku salaysan habka ugu sahlan ee loo kobcin karo bulshada muslimiinta loogana fogaan lahaa in loo noqdo nacamleeye ama xayiraac loo noqdo reer galbeedka ee muslimiinta marka fikraddaas xorta ah waxay taabanaysaa qolooyinkan carabta ah gaar ahaan sacuudiga iyo maraadka oo markaa rabay ama hadda ku socdaba in ay la sameeyaan waxaan loo yaqaan normalization nidaamka israael yahuuda waxay si gacan saar la yeeshaan taas marka ciddii ku socota isma keenayaan shirkan shirkani waa shir ilaa xad fikrad xora ku socda dalal shan boqol iyo konton milyan oo bulsho weyn caalam islaama oo cajam u badan asia u badan ayaa fikrad ay daraandariyeen oo ku salaysan ah in islaamka mar labaad lasoo kiciyo oo ilbaxnimo waxaan loo yaqaano islamic civilization lasoo kiciyo boorka laga jifo ayay ku salaysan tahay laakiin sacuudiga iyo dalalkaas kale waxay ku fashilmeen hogaankii islaamka gaar ahaan dagaal la sokeeye oo yemen ay kamid tahay iyo syria ciraaq iyo libiya ayay lugta kula jiraan marka waxaad moodaa shirkani inuu macasalaamaynayo by byna oranayo nidaamkii iyo ambaraalkii sacuudiga hordoodka u ahaa oo laleeyahay annagu idima fadhino dareenkana wuu dhaqaajinayaa hadafkiinana waxa weeye inaan rajo abuurno himilo dalalka muslimiinta u abuurno dhaqaalahaan technology ahaan dalalka turkiga iyo malaysia waa looga dambeeya marka awood militarina way helayaanoo xagga nucleerka bakistan baa kaga jirta dhaqaal ahaan iyo iyo farsama iyo iyo technolojiyadana malaysia iyo turkiga iyo indonesia aad bay ugu sarreeyaan marka sacuudigu waxa uu weynayaa ama la gelinayaa waxaa loo yaqaano inicizaal siyaasi marka taas buu ka cararaya oo ah in hogaankii caalamka islaamka oo waafiin jiray in maanta laga xubiyo ayuu ka cabsanaya sacuudigu intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanta dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inala socodsiinaya barnaamijkii isla arrimaha islaamka iminkana dhinacii heesaha sahar heestaas iyo fanaanka qaadaya iyo bilaheeda waa tahay saad maqlaysid ba xasan aadan samatar coodkiisa dadka kuma jiro wakaasa waxaana la lamaansan khadra daahir cige iyo heeska uliya dir
intaynu kulmayno idaacaddeenna duhornimo haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgeliyo